habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen khamiis ah oo ay jimca soo gelaysa afarta bisha juulaay sannadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba-iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa daadihinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah soomaaliya oo sheegtay inay xiriirka u goysay dalka gineya ee ku yaala galbeedka afrika soomaaliyeed ee federaalka in laga bilaabo saacaddaas ay dowladda federaalka soomaaliya xiriirka u goysay ama xiriirka u jagtay dalka la yidhaahdo jamhuuriyadda gini waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a markaysaa qof g h d haysto oo oda dhaqameed reerkooda ah lagu odhanaya ha ku geeye shaqaa ha ku geeye marka shaqadii iyo shaqaalayntii oo aan qualificationka academiga ku xirnayn ayaa sabab waadan anigu is odhan karaya wararkii ugu dambeeyey ee taariibayaal duqeyn ku dhintay dalkaasi liibiyana waan idin haynaa xilliga doorashada jubbaland oo lagu dhawaaqay barnaamijka wargeysada iyo qodobo kalena waaad maqli doontaan marka hores ku soo dhowaada warkii dunida
maraykanka ayaa maanta ilaa caawa u dabaaldegaya maalinta xorriyadda ee afarta bisha juulaay qoysaska iyo asxaabta iyo bulshooyinka guud ahaan waddanka oo dhan ayaa maalintan ugu dabaaldegaya xaflado iyo dabaaldegyo ay ku maamuusayaan maalinta xorriyadda dhalashada qaranka maraykanka magaaladan washington d c ee caasimadda maraykanka boqolaal kun oo ruux ayaa isugu soo baxay fagaaraha caanka ah ee national moll halkaas oo lagu soo bandhigay riwaayado iyadoo cirkana xalay lagu ifiyey baaruudda ifaysa ee buleerka madaxweyne trump ayaa munaasabadda sanadkan ku soo diray wax uu ugu yeedhay salaanta amerika oo ah bandhig militari oo uu madaxweynaha rabo inuu ku muujiyo cududa militari ee ciidanka qalabka sida bandhigan ayaa maanta ka dhacaya fagaaraha lincoln memorial ee afaafka hore ee magaaladan washington maraykanka ayaa xorriyaddiisa ka qaatay gumaystihii ingiriiska sanadkii kun toddoba boqol toddobaatan iyo lixdii
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa bartiisa twitterka soo dhigay fariin ku saabsan xeryaha kumeelgaarka ah ee ay ku jiraan dadka magangelyo doonka ah ee doonaya inay soo galaan dalkan maraykanka hadalka madaxweynaha ayaa wuxuu daba socdaa muuqaallo warbaahintu ay soo gudbisay kuwaasi oo muujinaya xaalad adag oo dadkaasi ay ku nool yihiin laakiin madaxweyne trump ayaa sheegay in xeryahan kumeelgaarka ah ay ka fiican yihiin dalalkii ay dadkaasi markii hore ka yimaadeen madaxweynaha ayaa intaasu ku daray in haddii dadkaasi aanay ku qanacsanayn duruufta ka jirta xeryaha kumeelgaarka ah ay ku laabtaan dalalkooda amaba aanay iman maraykanka
saraakiisha caafimaadka ee suudaanta koofureed ayaa dadaal xooggan ugu jira sidii ay uga hortegi lahaayeen cudurka ebola arrintan ayaa timid kadib markii qof uu cudurka ebola ku dhacay lagu arkay meel toddobaatan kilomitir u jirta xadka ay suudaanta koofureed la wadaagto dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo agaasimaha xafiiska ka hortaga cudurada faafa ee suudaanta koofureed ayaa sheegay in shaqaale caafimaad oo dheeraad ah ay u direen gobolka ku yaala xadka
saraakiil qaramada midoobaya ayaa sheegay in duqayntii lala beegsaday xero ay ku jireen dad muhaajiriina oo ku taalla duleedka caasimadda libiya ee tripoli ay gaari karto xeerka dembiyada dagaalka duqayntaasi ayaa waxaa ku dhintay afar iyo afartan qof oo muhaajiriin ahaa iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan in tirada dhimashadu intaasi ay ka sii badan karto oo ay gaari karto shan iyo konton iyadoo dhaawacuna uu ka badan yahay boqol iyo soddon qof dadka muhaajiriinta ah ee ka soo badbaaday weerarkaasi ayaa bannaanka ku hoyday iyaga oo aan haysanin cunto iyo biyo ku filan dadka iyagu ka badbaado duqeyntaasi ayaa waxaa ku jirta haweeney soomaaliya oo u sheegtay in xaaladda meesha ka taagan ay ka daran tahay xaaladdii soomaaliya ay uga soo tagtay
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa voice of america washington aan ku horreyn ee dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay xiriirka diblomaasiyadeed u jartay dalka galbeedka afrika ku yaala ee guinee kulan golaha wasiirada dowladda federaalk soomaaliya ay ku yeesheen magaalada muqdisho ayay go-aankan kaga dhawaaqeen arrintan ayaa xiriir la leh cilaaqaadka ka dhexeeya somalilan iyo guinee inkastoo aysan dowladdu si toos ah carabka ugu dhifan wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho zaynab abuukar ayaa warbixintan noo soo dirtay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ku dhawaaqay in dowladda soomaaliya ay xiriirka diblomaasiyadeed u jirtay dalka galbeedka afrika ku yaala ee gani kadib markii ay ku xadgudubtay sida uu sheegay qarannimada ee midnimada ummadda soomaaliyeed waxaan ummadda soomaaliyeed la socodsiinaynaa daanahay dowladda xukuumadda soomaaliyeed federaalka in laga bilaabo saacaddaas ay dowladda federaalka soomaaliya xiriirka u goysay ama xiriirka u jartay dalka la yidhaahdo jamhuuriyadda guinea oo caasimadiisu ay tahay conakry sababta xiriirka waxaan u goynay dalkaas jamhuuriyadda guinea waxay ku xadgudbeen meel kudhac ku sameeyeen qarannimada midnimada soomaaliyeed wadajirka ummadda soomaaliyeed wasiir cawad ayaa sheegay inay jiraan dalal kale oo gaf iyo meel ka dhac ku sameynaya qarannimada soomaaliya islamarkaana halis gelinaya inkastoo uusan carrabaabin hase ahaatee waxa uu fariin adag u diray wadamo uu sheegay in ay falalkan oo kale ku kaceen waxaa kaloo muhiim ah inaan ogaano in waayahan dambeeto ay soo badanaysay dalalka xadgudubyadaas oo kaleeto samaynaya oo meel kudhac iyo halis intaba gelinaya meel kudhac ku ah halisna gelinaya midnimada iyo qarannimada soomaaliyeed sidaas daraaddeed waxaa la soo gaaray wakhtigii aan adduunka u sheegi lahayd inaan xukuumadda soomaaliyeed ee federaalka ah iyo dadka soomaaliyeed intuba aysan u dulqaadanayn in lagu sameeyo xadgudub qarannimadooda midnimadooda wadajirkooda iyo madax bannaanida dalkooda wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxa uu sheegay in marnaba aysan u dulqaadan doonin in midnimada soomaaliya lagu xadgudbo go-aan kasta oo xukuumadda qaadanaysana waxa uu sheegay inuu yahay mid ku salaysan danta ummadda soomaaliyeed ugu dambaystii waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa oo usii marinaynaa warbaahintooda inay ogaadaan in xukuumadda soomaaliyeed ee federaalka ay u taagan tahay ilaalinta iyo dhowrista midnimada daxbanaanida iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed go-aan kasta oo ay xukuumadda soomaaliyeed ee federaalka qaadato ama qaadanayso waa mid ku salaysan oo adeegidda danta ummadda soomaaliyeed iyo difaaca iyo ilaalinta qarannimada soomaaliyeed dowladda oo markii ugu horreysay qaaday tallaabooyin dhinaca diblomaasiyadda ah ayaa go-aanka dowladda waxa uu soo baxayaa iyadoo waddankaasi uu booqanayo madaxweynaha maamulka somalilan seenab abukar maxamed v o a muqdisho
guddiga doorashada ee maamul goboleedka jubbaland ayaa maanta shaaciyey jadwalka doorashada madaxtinimo ee jubbaland xilli madaxweynaha musharaxa ee wakhtiga uu kasii dhammaanayo axmed madoobe uu maanta dib ugu laabtay magaalada kismaayo qaar ka mid a musharaxiinta la tartamaya axmed maxamed islaan axmed madoobe oo hadda xilka haya ayaa hore walaac uga muujiyey hanaanka doorasho ee jubbaland iyo soo xulista baarlamanka dooran doona madaxweynaha cabdiqaadir samakaab ayaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka maamul goboleedka jubbaland xamse cabdi barre waxa uu weydiiyey sababta ay ugu soo beegantay shaacinta jadwalka doorashada isla maanta oo madaxweynaha jubbaland uu kismaayo dib ugu laabtay muddo ayaan soo wadnay hawshaan shaqo dheer baan soo qabanay waxaan kasoo bilownay tababarkii guddiga shuruucda dejintoodii arrintii outreachka iyo la tashiga dadweynaha arrinta ku xigtay waxay ahayd faceka saddexaad oo doorashada oo ahaa inaan odayaasha haddii ilaa yidhahdo kismaayo ugu wada yeedhno inta ka maqan iyo inaan si guud usoo deyno jadwalka guud ee doorashooyinka marka waxba iska haba yaraatee wax oo xiriir ah oo ka dhexeeya ma jiro malaha de waan kusoo aaday xilliga uu madaxweynuhu uu soo laabanayay magaalada ay soo dhaweyska lagu jiray guddiga doorashaduna wuxuu ku jiray qabanqaabada in uu sii daayo jadwalkan ayuu ku jiray marka wax shaqo ay isku leeyihiin ma jirta labadaas arrimood goormay doorashada dhacaysaa doorashadu waa process dheer oo isdaba socda oo ka bilaabanaya inaan odayaashu ay imaadaan jadwalka maanta waan kusoo saarnay laga bilaabo berri oo ay bishu shan tahay bisha lulio ilaa iyo maxaan ku dhahaa shan iyo tobanka odayaasha insha allah kusoo xaroon doona cidda maqan odayaashii baarlamaanka xuli lahaa labaatan beri gudahood waxay kusoo xuli doonaan xubnaha xildhibaanada ay kusoo xuli doonaan intaa waxaa dhex socon doonaa inaanu arjiyada ka qabanno oo aan registration usuubino dadkii musharaxiinta ahaa u tartamaya madaxtinimada dowlad goboleedka jubbaland waxaa kusii jira in hadi baarlamaankii la dhaariyo in guddoonkii baarlamaanka la doorto markaas kadib khudbadihii tartamayaasha madaxweynaha ay bilowdaan kadibna aanu madaxweynihii la doorto marka intaasoo dhan waxay ku dhacaysaa muddo ay ugu dambayso kow iyo soddonka bisha cudar xamse waxaa jira dad aan ku kalsoonayn dhexdhexaadnimadiina oo maamulka hadda jira ayaa laydin xijinayaa haba ugu badnaadeen musharaxiinta iyo sidoo kale waxaa laydin jeedinayaa eed ah in beelaha aysan u madax bannaaneen cidda ay xildhibaan usoo xulanayaan marka dhexdhexaadnimadiinaas oo walaac ay ka qabaan musharaxiinta sidee ugu cadaalad falaysaan beelaha oo aad ugu madax banaaneyneysaan in ay xildhibaankooda soo xushaan arrinta ku saabsan annaga in aan nalagu kalsoonayn waxaa laga rabaa cidda aan nagu kalsoonayn inay caddayso sababta ay nagu kalsoonayn annagu sida dastuurka jubbaland ku qoran waxa waaye habkii ay ku imaan lahaayeen guddigan oo constitutionalka constitution ku qoran ayaan ku nimid madaxweynaha ayaana saxiixa ugu dambeeya aya ayaa lahaa iyo magacowga sidaas ayaanu anagu ku nimid sida ay guddiga qarankuba ku yimaadeen sida ay guddiyada baarlamaan guddiyada doorashooyinka ee inta faraha badan dowladuhuba ay ku yimaadaan midda ah sead ugu madax banayneysaan beelaha inay soo xushaan xildhibaanadooda waxayla tahay arrintaas waxaa xadidaya xeerka annagu sidanadaba shaqo kuma lihin maxaan ku dhahaa xulitaanka baarlamaanka xubnaha baarlamaanka laakiin xamse waxaa ku jirtay in saddex xildhibaan ay keenaan beelaha guddigana midkii ay doonaan ay kala baxaan taas oo kale miyaysan ku ahayn beelaha in lagu faragelinayo ciddii ay wakiil u dooran lahaayeen anigu ma kulama qabo walaalow waxaa jira maxaa jira horta saddexda anagu ma keenine waxa waaye xeerkana lagu aasaasay baarlamaanku asixiyey jubbaland ayaa ayaa aya ayaa qaba anagu xeer aan anagu qornay amaan keennay ma aha haddaan nahay commissionka midda labaad saddexda qof waxa waaye waxa weye waa saddex qof oo ay beeshu keensanayso oo aan cidi ku faragelinaynin oo aanan anagu hebelkeen odhanaynin oo aanan anagu dhexgelaynin marka haddii boqolaalkii qof beeshaas ay lahayd ma filayo in odayga beeshaasi saddex qof oo uu saddexdaba ku kalsoon yahay macnaheed waxa weeye saddexdan qof oo aan beeshayda kasoo xushay saddexdaba anigu waan ku kalsoonahay kaad rabtaanba waa isku kii laga rabo kii kii kasta oo oo xildhibaan noqdaba waan waan ku kalsoonahay midkii la rabo ha ha ha noqdo macnuhu waa sida marka waa isla midkii haddii hal la keeno iyo haddii toban la keeno iyo haddii uu konton keeno beeshiisa asagaa odaygu si xor ah uga soo xulanaya asagoo la tashanaya nabadoonada beeshiisa iyo iyo iyo iyo waxgarabka beeshiisa marka ma garanayo hal in uu keeno iyo inuu laba keeno wax wax ama saddex keeno wax u dhexeeya oo micnaha oo weyn ma jiro haddii aan de meel xun aan aan maqaarka laga ursanayn laakiin isla sidii weyaan odaygu saddexdaba asagaa keensaday asagaa ku kalsoon beesha ayadaa ku kalsoon weliba waxaa la rabaa inay kasoo wada tashadaan oo nabadoonada beesha ay saxiix ku yeeshaan oo odaygu lasoo tashado oo deena sidaas loogu keenaa la rabaa marka anagu horeyna waan u sheegay hadduu odaygu uu u uu labadiisa wiil iyo gabadhiisa noo keeno annaga faragelin aan ku yeelanayna ma jirto wax wax wax shaqoon ku leenahay ma jirto kaasina wuxuu ahaa dhegeystayaal guddoomiyaha guddiga doorashooyinka maamul goboleedka jubbaland xamse cabdi bare oo khadka telefoonka ugu warramayey cabdiqaadir samakaab oo jooga washington
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a qaar ka mid ah dhakhaatiirta iyo shaqaalaha isbitaalada ku yaala deegaano ka mid ah gobolada dhexe ee soomaaliya ayaa walaac ka muujinaya hay-ad gacanta ku haysay isbitaaladaasi shantii sannadood ee ugu dambeysay taas oo joojisay taageeradii ay sii jirtay hay-adda caalamiga ah ee i m c ayaa waxa ay isaga baxday isbitaallo ku yaalay deegaanka balanballe ee gobolka galguduud wariyaha v o e da cabdikaafi yuusuf aadan oo isbitaalkaasi tagay ayaa arrintan wax ka weydiiyey maamulaha isbitaalka cabdulaahi xuseen faarax hay-adda i m c waa hay-ad saanfalle deegaankana waxay ku shaqaynaysay muddo ugu celcelisanaan shan sana ah runaantiina waxay dabooli jirtay oo bixin jirtay adeegyo caafimaad oo badan oo asaasi ah oo primary health careka waxaa loo yaqaanay bixin jirtay qaybo badan ka kooban waxaa ka faa'iidaysan jiray bulsho aada u ballaaran oo miyi magaalaba leh waxaana ka shaqeeya ugu yaraan soddon iyo shan ilaa afartan shaqaalabaa ka shaqaynayay oo qaybo kala duwan adeegyada caafimaad ee bixisan waxaa ka mid ahaa qeybta macnaha nafaqada hooyada iyo dhallaanka sida dhalmada bukaan socodka tallaalka waxyaalo fara badan bay bixin jirta hay-addu istaalku waa istaal ballaaran isbitaalkani guud ahaan deegaanka muxuu u qaban jiray iyo hay-addanba
runtii hay-addan istaalkan deegaanka waxay u qaban jireen waxyaalo fara badan oo baahida caafimaadka ah sida macnaha waxaan ku dhaha ii sheeg hooyada iyo dhallaanka tallaalka waxaa kale loo yidhaahdo bukaan socodka qaybo fara badan buu ka koobnaa istaalku sida nutritionka kale u qaban jiray tallaalku uu qaban jiray qeybta dhalmada uu ka shaqayn jiray wuxuu kaloo bixin jiray waxaa kale loo yaqaano ii sheeg runtii qaybo fara badan oo macnaha adeegga caafimaadka oo asaasiga u bixin jiray hadda hay-addii gacanta ku haysay dhammaan goboladan dhexe intooda badan waa ay ka baxday isbitaaladii ay gacanta ku haysay buuna ka mid ahaa isbitaalkani magaaladan balanballe hadda waxaa idin soo wajahaya muculeyskan saarani muxuu yahay runtii waad dareemi kartaa adeegga aan soo sheegay oo baaxaddiis intaas ahayd hay-addii gacanta ku haysay way ka baxday hadda waxaan haynaa shaqaalihii iyo agab yaroo daawaah haddii hay-addii baxday waxaan go-aansanay inaan wixii hadda aan hayno aan bulshada uga faa'iidayno aan sii shaqayno si volunteera hadda shaqadii waan wadnaa laakiinse waad dareemi kartaa brograamku intaas baaxadiisu macnaha leegyahay hay-addii wadday hadday ka baxday caqabado fara badan baa iska imaan kara waxaa imaan karta in macnaha wixii hadda aan wadnay ay dhammaadaan oo daawadan ku shaqaynayn ay dhammaato shaqaalihii waad dareemi kartaa qof bini aadanah oo volonteer ku shaqaynaaya oo wax badan oo ay ku xariiraan asna waa dareemi kartaa waxaa la dhihi karaa wax sii socon kara ma haddaan la helin taageero ama cid soo buuxisa meeshii haddaan la helin waxyaalo badan baa imaan kara daawadii oo go'i karta shaqaalihii oo sida volonteerka u shaqaynayay oo macnaha haddii waqtigii sii dheeraado aan la helin wax buuxiya aan lagu sii tashan karin dabcan hadda isbitaalkan dhex joognaa dadku way shaqaynayaan isbitaalkii si caadihu u shaqaynayaa dawada aad haysataan iyo hadda agabka haysataan muddo intee leeg ayuu idin sii wadi karaa
daawada haddaan haysanno markii aan qiimeyn ku sameeyey waxayna sii wadi kartaa adugu celcelis ahaan laba bilood wayna sii wadi kartaa
waa gartay shaqaalaha isku geyn imisa ka howlgasha isbitaalkani istaalka waxaa ka howlgasha ugu celcelis ahaan istaalka adigu soddon iyo shan shaqaala ayaa oo ka qayb gasha oo qaybo kala duwan ah
waa tahay ma la xiriirteen hay-ada kaleeto ama wasaaradda caafimaadka ee sida dowladda ama tan maamul goboleedka galmudug si baahyahan loo daboolo
waxaan la xiriirnay wasaaradda caafimaadka maalin dhogta waxaa noo yimid iskuduwaha caafimaadka ee gobolka waan u sheegnay wuuna la socday in hay-addii ay meesha ka baxday waxaan go-aansanay oo goobjoog xaflad yar aan sameynay oon bulshada aan ugu soo bandhigaynay inaan shaqadii sii wadayno ayuu macnaha nala joogay waan u sheegnay baahida meesha ka jirta iyo in maaragtay la gudbiyo oo halkan macnaha baahida intaas baaxadeedu leegtahay wixii dabooli lahaa loo raadiyey runtii si fiican buu noogu jawaabay horey baan isu xil saarnay buu yidhi waana ogeyn buu yidhi hay-adda meesha inay ka baxday waana dareemaynaa buu baahi fara badan oo caafimaad inay soo foo leedahay dadaallo badan baan wadnaa waan gudbinnay hadda laftigeedana dowladda waan gudbinnay wasaaradda caafimaadkana waan u gudbinnay buu yidhi gaar ahaan marka waa mar hore aan howlgalnay dadaalkaas rajo fiican buu ka muujinayay agaasimaha isbitaalka balanballe ee gobolka galgaduud cabdulaahi xuseen faarax oo u warramay waryaheena cabdikaafi yuusuf aadan
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii bandhigga v o e da waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan
dadka soomaalida tahriibku waxa uu ahaa mid soo socda muddo dheer laakiin waxay khatartiisu si xooggan u bilaabatay kadib burburkii dowladdii dhexe markaasoo dad fara badani ay waddanka ka carareen tan iyo xilligaasi soomaali badan ayaa dalka ka cararaysay kuwaasoo ammaandarrada iyo dagaalladu ay kuusiyeen balse weli waa ay sii socotaa tahriibta xataa haddii qaybo ka mida dalka ay nabadi ka jirto taasi ma aysan hakin doonista da'yarta ee ahayd in ay qurbaha ku noolaadaan mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee ay dhallinyaradu gaar ahaan u tahriibaan xilligan ayaa ah in ay doonayaan inay nolol iyo mustaqbal ay isku hallayn karaan ay helaan sida uu sharxaya maxamed cabdiqaadir daa'uud oo bara ka ah jaamacad ku taalla magaalada laascaanood oo ka mida meelaha ugu badan ee dhallinyaradu ay ka tahriibaan sida xaqiiqada ah dad badan oo soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin aqoon-yahano ayaa tahriibo anigu muddo waxaan ku noolaa laba iyo toban sana ka badan saddex iyo toban sana dalka suudaan baan ku bartoon ku noolaa waa meelaha lagu tahriibka ugu faraha badan ee soomaalida aqoonyahanka ay ka tahriibaan saameyn xulusan bay yeelan kartaa dadku waxay jeediinayaan haddii dadkii aqoonyahanka ay tahriibayaan kuwii kale dhalinyaradaha maxay sameynayaan waa su-aal meesha ku jirto maangal ah anigu taa waxaan ku micnaan karayaa in ay tahay dhibaato cusub oo soo korodhay oo kusoo korodhay aqoonyahankii soomaaliyeed oo dalka ka baxayo oo dalka ka tegayo dhibaatada keenaysa inay tahriibaanna waxaa ka dambayso qofka aqoon-yahankaee soomaalida marka uu dalka kusoo laabto fursad shaqo oo xor u ah oo uu u tartami karo maxaa la dhihi jira aqoontiisa ay meel geynaysa aada bay yar tahay arkaysaa qof d h d haysto oo oday dhaqameed reerkooda ah lagu odhanaya ha ku geeyo shaqaa ha ku geeyo marka shaqadii iyo shaqaaleyntii oo aan qualificationki academica ku xirnayn ayaa sabab waadan anigu is odhan karaya dhowaan waxaa dalka turkiga lagu aasay dhallinyaro waxbaratay islamarkaana dalkaasi u yimid in ay wax ka bartaan dhallinyaradan ayaa badda ku qaraqmay iyagoo isku dayaya in ay waddamo yurub ah galaan axmed sheekh cabdulaahi waxa uu daraasadda b h d da ka sameeyaa dalka turkiga waxa uuna yaqaanay qaar ka mida dhallinyaradaasi badda ku dhinta dhowaan iyagoo isku dayaya in ay galaan waddamada kale ee yurub axmed waxa uu sharxayaa dhallinyaradaasi iyo sababaha ku kalifay iyagoo heerka waxbarasho ee ugu sarreeya ku jira in ay nolol u raadsadaan waddamada yurub way jireen dad aan ka garanayo ardaydii tahriibtay waxay suu jireen kuwo ah post graduate studies sameynaya masters wax lamid ah sameynaya si guud marka loo hadlo dad waxbaa ku kalifa oo oo inay tahriibaan ah laakiin xaalad waxaa jirto gaar ah oo ka duwaneeda mid ka mid ah ardaydii dalka ama dadkii tahriibayay oo badda dashooda ku imaatay ku dhinta ka mid ahaa dad waxaa jiro ka soo qalin jiriya jaamacadaha dalka ee soomaaliya ku yaala then marka dowladda turkina ma aqoonsana ilaa dhowr jaamacad mahaynaysa ilaa saddex jaamacad afar jaamacad keliya aqoonsan tahay qofkii marka intuun imaan rag baa kasoo qaadanaya lacaga iyo howlo kale kasoo farsamaysanaya markuu xaggaan imaado waxbarashadii waaynaya marka lan waxbarashadii markii waay qofkii waxaa ku kalifaysaa maadaama aad joogto qayb ka mid ah yurub ama albaabka yurub haddaan si kale u dhaho isii soco isleeyahay marka waa naftiisii noocadeed ayuu keenaysaa saasuu ku tahriibo marka
dhallinyarada ayaa si isku mida uga tahriiba gudaha dalka iyo weliba dibadda taasoo muujinaysa in nabaddarradu aanay ahayn qodobka ugu weyn ee dhallinyaradan ku qasbaya inay tahriibaan kusimaha guddoomiyaha hay-adda qaxootiga qaranka maxamed amiin cabdulaahi sheekh cismaan ayaan weydiiyey sababta ay dhallinyaro badan u tahriibaan iyadoo xitaa ay nabadi ka jirto meelaha qaar ay dhallinyaradan ka tahriibayaan horta socod socodka inay dadku socdaan oo ay nolol kale raadsadaan soomaaliya muddo badan bay socoteen kama ma bilaabanin haddeer laakiin waxyaalo badana hadda ku cusub waxaa kow ka ah soomaaliya way ogsoon tahay waagii bariga ama middle maxaan dhahaa wadamada carabta petroolka laga helay toddobaataniya duniyada akhirkeeda ilaa toddobaataniyadii ilaa sideetanaadkii soomaaliya shaqay u tegi jireen waa bixi jireen dad shaqeeya oo professional oo dawladda u shaqeeya iyo dadad caadi ah shaqooyinka kale ee mataqaanaa gacanta yaqaanada waa shaqay doonan jireen soomaalida wax bayna soo kordhin jireen wadanka dhismihiisa ka qayb qaadan jireen dhaqaalay ka keeni jireen waaga dambe ee siyaasada wadanka waxoogaa qaska yimid ama dagaalka shaqeeye la galana yurub in loo baxo oo mataqaana qaxootinimo la weydiisto way bilaabatay markii ay xawli bay usocoteen sagaashanaadkiiba iyadoo dagaalada ay ka socdeen magaalooyinka qaarkood marka wax la yaab leh maaheen weligay way jiri jirta laakiin waxaa cusub oo la yaab leh dhalinyaradii iyagoo og inay hadda arrintu adag tahay dhimanaya oo badda ku dhimanaya oo gabdho iyo wiilal leh awal gabdhuhu ma bixi jirin soomaaliya gabadh in lala guursado nin dibadda ka shaqeynaya guursado maahe ama waxbarasho u baxayso maahe gabdhaheena ma bixi jirin hadda waxaa baxaya gabdhihii yaryaraa dhalinyarada ahaa ama qaarkood xaas soo maray ayaa baxaya oo tahriibaya qaar hataa reero leh ayaa ilmahooda iyo raggooda ka nimankooda ka tegaya marka arrimaha nagu cusub weeyaan waa arrimo aada la yaab u leh waxaa kaloo yaab leh dadka iyagoo og inay dhimanayaan oo meel lagu dhimanayo waxaan tahay kaahira waxay ii sheegeen shir kaahira ka qayb galay dhalinyaradii ka qayb qaadata ama safaaradeennaba xoogaal u ahayd kuwii badda ku dhintay meedkooda lasoo qaaday kuwii wax ka aasay ayaa maalintii dambe badda galay oo ku dhintay dhallinyaradan ayaa inta badan ka fakera sidii ay mustaqbal iyo nolol hagaagsan u samaysan lahaayeen taasoo marka ay fiiriyaan xaalka dalka mararka qaar ku ridaysa rajabeel dhallinyaradan ayaa waxaa sababta ugu horeysa ee tahriibkooda lagu micneeyaa iyadoo ay adag tahay inuu qofku helo shaqo uu beelashiisa ku baxsan karo dhalinyaro badan oo wax ka barta dalka dibaddiisa ayaa iyagana waxaa ku adkaatay in markay waxbarashadooda dhammaystaan ay dalka dib ugu soo laabtaan iyagoo ka walwal qaba caqabadaha ay kala kulmi karaan in ay waddanka ka helaan shaqooyin ay ku noolaadaan waa kan mar kale axmed sheekh
si guud qofka waxyaaba ka fikira waxaa ka mid a markuu jaamacaddu dhamay kow dalkii wuxuu isleeyahy fursad shaqa ma jirto waxyaabahaas waxay ka mid tahay taa waxyaabaha keeno labo duruuf amni qofki inuu ka baqdaa jirto inuu sisulla u laabanin qofkii tan kale saddexaad waxaa jiro inuu raadiyo isleeyahay bal dhalasho iyo jinsiyado kala raadso oo dalal kale ah taan inay keento inkastoo aniga shaksiyan aan qofka oon kasoo horjeedo oo tahay qofka in aqoontiisa ku kalsoonaado adduunka ilaahay uu ballaaran yahay dalkan waxaad wax u baratay in ambasador u tahay musafiir u tahayna waa dalkii soomaaliya inaad ku laabatay tahay aad u shaqayso waxaad baratay ala laabatay tahay laakiin dadka markaad fiiriso hadday dhex gasho oo la sheekaysato qof wuxuu ku leeya waa dhameey jaamacadii ama master inuu sameeya dhici karto darajo sare ah lan wuxuu ku leeyahay marka shaqo ma haysto shaqa dalka haddaan ku laabto shaqaan helaya ma jirto isagoo ku andacoonaya in adeerkaya meeshii ma joogo ama duruufo kaleo dalkii ka jira isagoo ku ku mamarsiidanaya macnaha marka waxyaabahaasay sheegtaan oo inta badan oo ardayda ay sabab ay ku sababeeyaan inaysan dalka ku laaban aysan ka shaqaysan laakiin anigu ma arko inay tahay sabab sax ah oo qofku ka dhigan karo inuusan dalka ku laaban ama aqoontiisu ka miro dhalinin dhallinyarada gaar ahaan kuwooda waxbarta marka ay dalkooda ka cararaan waxaa la sheegaa in bulshadaasi uu ku dhaco maskax dareer maxamed cabdiqaadir oo ah aqoon-yahan iyo qoraa ku nool magaalada laascaanood ayaa waxa uu qabaa inta aan xalka laga doodin in marka hore la aqbalo dhibaatada waa su-aal maangal ah sinayal waxaa haddii aynu dooneyno inaynu xal gaarno marka hore horta waa inaynu ogaano sababta ka dambaysa kooska keenaya waxaan sa- maxaa yeelay inagoo aanan ogaanin oo aanan fahmin dhibaato kalifaysa dhalinyarada aqoonyahanada inay tahriibaan halkii uma degdegi karayno marka anigu waxaan oran karayaa oo aragtidayda ay ila tahay burburka guud ee soomaalida ku dhacay e, burburka guud ee ku yimid e, wadaniyadii soomaaliyeed soomaalinimadii lafteedii e, qarannimadii ummadda soomaaliyeed ba horta saameynta koowaad yeelanayo e, maxaa yeelay haddii aanay jirin e, jahayn iyo qorshe dhalinta aqoonyahanka lagu hagayo laftooda dee aqoontoodii laftooda kama faa'iideysan karayaan ummaddana kuma faa'iideyn karaan tusaale haddaan ku siiyo dalka waxaa ka jira dad fiirisaa soomaaliya jaamacado badan baa ka furan dadkii ma jiro qorshe ay ku kala hagayaan oo intaasoo injineer ha sanadkan hanoo soo baxdo intaasoo dhakhaatiir ah intaasoo looyara ah tusaale ahaan ma jiraan qofka wuxuu doono ayuu baranayaa marka suuqa ereri buu noqday aqoontiina aad bay usoo badatay marka fursadihii shaqadana aad bay u yaraadeen marka waxaa lagaga hortegi karayaa marka kuwaad horta in la helo dawlad soomaaliyeed oo awood le haddii la helo anigu waxaan aaminsanahay in dhalinyaradaasi la badbaado safarada tahriibta ayaa ka sokow khataraha ku hareeraysan waxaa kale oo ku baxa lacago ay qoysaska qaar u iibiyaan hantidooda maguurtada ahayd sida boosaska iyo hanti kaleba si ay mustaqbal ugu helaan ilmahooda rajada nolosha ayaa ah mid muhim u ah dhallinyaro badan islamarkaana ay naawilayaan nolol wanaagsan iyo mustaqbal aysan dalkooda ka dhex heli karin waa kan mar kale maxamed cabdiqaadir oo shahaadada b h d da ka diyaariya dalka turkiga ofcourse wax saameynaysaa aniga weli waxaan fikradeyda khaaska waxay tahay waxay saameynaysaa ko waalidkii xitaa waalid uu lacag ku bixiyo ardaygii oo wax soo barayo qurbo usoo diray oo qarashaad badan ku baxayeen hadduu ardaygii ka tahriibo ama badii ku dhinto kow waxay saameyn ku yeelana qoyskii dhexdiisa kow way ku yeelan qoyska markay ku yeelanta dan wax u balaarinaysaa dalkii u balaarinaysaa marka waa waa aafo jirto waayo saameyn ku yeelanayso oo dalkiina ku yeelanayso qofkii si guud ah iska ideology la iska dhaadhiciyey inay tahay marka oo laga maarmaanay ta in la helo awareness xoogan ama baraarujin xoogan in la helo si looga hortagi lahaa aafadaasi iyo dadka laga laga wacyigeli lahaa marka xitaa waxyaabaha jiro waxaa kamid a qofka isaga wax aaminsan sababa fariisanayo qofkii kale inuu tahriibo rabo uu ka luuma uu ka dhuumanaya ama uu ka gambanaya inuu arko qofku isleeyahay bal amuu ku waaniya oo amuu wax kuu sheegaa oo amuu wax kale ku ifiya waa jiraan arday kale isku dayeysa inay iska sii tahriibaan ama nololo kale ka raadiyaan dalal kale oo yurub ka mid ah oo markii lala hadlay wax laga dhaadhiciyey guulaysta qaaraa jiro hadda agaasimiyaalka ah wasaarad oo soomaaliya wasaaradaha mid ka mid ah agaasimiyaalka ah ku guulaysan inaan markii wax loo sheegay qofkii loo caqli celiyo inuu laabtay ay tahay marka sina u saameysaa oo saameynta waxay ka bilaabanaysaa saan sheegayba qoyskay ka bilaabanaysaa waalidkii taabanay waalidkii laga tahriibay taabanaysa dan bulshadii kalena waa ku way ku baahaysaa marka idan markaa maqasho qof mastara wata tahriibay ama qof markaa b h d sameynaya tahriiba ama qof xitaa digriga sameynaya tahriiba lagu waa wax saameynteeda yeelanaya maxamed amiin kusimaha guddoomiyaha hay-adda qaxootiga qaranka ayaa sheegaya in xilligan la joogo ay adag tahay in dowladda lagu riixo in ay arrimaha tahriibka wax ka qabato ama ay rajo u abuurto dhallinta tahriibaysa waxa weeyaan waddan waxaa waxaa wada oo dhaqaajiya xoogga ee- ee soo baxa ee- ee ama wax bartay ama xoog ahaanba mataqaanaa man power dadku waa inay waddan aan dad lahayn oo dhalinyaro lahayn de horumar iyo dhaqaale ma ma- ma ma yeelanayo oo horumarna ma gaarayo marka waxa weeyaan dadkan waa inta badan dhalinyarada baxayso hargeysay ka baxaan waxay ka baxaan e- e- e- garowe iyo boosaasay ka baxaan gaalkacaday ka baxaan Ma- muqdishoay ka baxaan magaalooyinka kale ee de wadamada deriskay ka baxaan oo ay qaxootiga ku yihiin ama mataqaanaa ama ay ay waxbarasho u tageen qaarkood ee kuwii carabaha joogay iyo wadamada kale ee tagay ayaa sii ayaa sii socda marka waa dhibaato jirto weeyaan marka waxa weeyaan dadkan eh, waa dadkii wadanka uu baahnaa hadday hadday noqon lahaayeen mataqaanaa eh, difaaca wadanka inay u istaagaan oo dhalinyaradii wadanka difaacileed ay noqon lahaayeen oo wadankooda mataqaanaa amnigiisa ay sugi lahaayeen hadday noqon lahaayeen inay macalimiin noqdaan oo en- en- en- en- wixii ay barteen ay kuwa kale baraan ilmaha kale ay baraan hadday noqon lahayd inay dhaqaalaha iyo shaqadooyinka wadanka ay ka qayb qaataan kaluumaysan noqotaa beeraley noqotaa waxay noqtaanba dad ama ganacsato gale e- geliya ama eh, galeena ama ama mataqaanaa dawladda u shaqeeyeyna en- en- en- qaybta ay noqotoba marka waxa weeyaan waa dadkii loo baahnaa weeyaan waa dadkii loo baahnaa um- wadankaa u baahan xaaladda oo hadda dalka ku sugan yahay ayaa ah mid aanan dhallinyarada rajo iyo didiila gelinaynin waxaana ay u muuqataa in tahriibtu sii socon doonto bilooyinka iyo sannadaha soo socdaba xalka keliya ee loo heli kara in la joojiyo tahriibta ayaana ah in rajo iyo mustaqbal loo abuuro dhallinyarada islamarkaana ay awoodaan in ay ku shaqaystaan cilmiyada ay barteen halkii ay uga qasbanaan lahaayeen in ay odayaal xildhibaano iyo dad kale ay u soo maraan si ay u helaan shaqooyinka ay xaqa u leeyihiin
waa hagaaga dhegeystayaal barnaamijka bandhiga v o a waxaa soo jeedinaysay falastiin axmed iimaan halka aad kala socoteen waa v o a afhayeen u hadlay mid ka mid ah dhinacyada isku haya dagaalka libiya ayaa beeniyey inay beegsadeen dad rayid ah kadib markii duqeyn dhinaca cirka ah lagu dilay shan iyo konton qof oo u badan muhaajiriin afrikaan ah caasimadda libiya ee tripoli talaadadii aanu soo dhaafnay wariyaha v o eda heather madrog ayaa wararkii ugu dambeeyey ee libiya inoo soo dirtay waa kan maxamed colaad xasan dadkii wax ku noqday duqayntaasi dhacday habeenkii talaadada ee lasoo dhaafay ayaa u badnaa dad markoodii hore kaga soo cararay waddamadooda dagaallo gacanka hadal iyo saboolnimo iyagoo noloshoodana halis u soo geliyey inay helaan meel ay ku badbaadaan markii ay libiya tageen waxay ogaadeen in waddamadii yurub ee ay ku haminayeen inay uga sii gudbaan ay adkeeyeen xuduudahooda doonyo badan oo tahriibayaal ka qaaday libyana wax soo celiyey ciidamada ilaalada xeebaha ee libiya marka ayaa la geeyey xero lagu hayo laakiin weli waxay qabeen inay heli doonaan fursad kale oo ay ugu sii safraan yurub nasiib darrase waxay bartanka uga dhaceen dagaal aysan shaqo ku lahayn bamka lagu dhuftay xarunta ay dadkan muhaajiriinta ah ku jireen ayaa waxaa soo riday dayuuro drona waxaa lala helay xaruntan oo ku dhex taalla dhismaha wasaaradda arrimaha gudaha ee libiya ilaa iyo saakay kooxaha gurmadka iyo kuwa waxbaara ayaa dhex xulayay burburka iyagoo baadi doonaya meydad la tuhunsan yahay inay burburka hoostiisa ku jiraan waxaa daawanayay muhaajiriin ka mida kuwii duqayntan ka badbaaday kuwa oo habeenkii oo dhan bannaanka ku baryay iyagoo aan haysan cunto iyo biyo qaarkood ayaa ii sheegay in musiibadan ugu dambaysay aysan waxba ka beddelaynin hadafkoodii ahaa gaarista meel ay nolol iyo ammaan ka helaan wiilkan ayaa ka mid ah waxa uu yidhi waad u jeeddaa dad badan ayaa dhintay iyagoo nolol wanaagsan ku riyoonaya wayna dileen waxaan raadinaynaa nolol ka wanaagsan middii aan ku haysannay waddamadii aan ka soo cararnay halkan ma joogayno waxaan u baahannahay inaan goyno badda mediteraneanta macnaheeduna ma aha inaan cid argagax ku nahay libiya ayaa waxaa soo xukumaya laba dowladood oo iska soo horjeeda muddo ku dhow shan sannadood labadaa dhinac ayaa muddo saddex bilood ah ku hardamayay haatan gacan ku haynta magaalada caasimadda ee tripoli kadib markii jenaraal khaliifa xaftar oo hogaamiya ciidamada libiya ee dhinaca bari uu wacad ku maray inuu libiya awood milatari ku midaynayo dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay caasimadda tripoli ayaa weerarada jenaraal xaftar iska caabisay laakiin waxaa khasaaraha ugu xooggan uu dagaalka ka soo gaaray dadka shacabka ah ku dhowaad siddeed boqoloo qof ayaa lagu dilay ugu yaraan sagaashan iyo afar kalena waa lagu dhaawacay tan iyo markii uu dagaalka qarxay horraantii bishii abriil ee sannadkan saraakiisha dowladda libiya ayaa ku eedeeyey ciidamada jenaraal xaftar dembiyo dagaal maadaama bay yidhaahdeen ay duqeeyeen goob dad rayida ay ku sugnaayeen oo aan milatari shaqo ku lahayn jenaraal xaftar ma beenin mana aqbalin in iyagu ay duqeeyeen xaruntaasi inkastoo afyeen u hadlay uu si guud u beeniyey inay beegsadaan dad rayada isagoo sheegay in bartilmaameedkoodu uu yahay goobaha militari warbixintii ay heather mardog kasoo dirtay dalka libiya waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan doodda gaaban waxaana soo jeedinayaa xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenna dooda gaaban toddobaadyadii ugu dambeeyey gobolka hiiraan waxaa ka jira xiisado siyaasadeed oo ragaadiyay howlihii maamulka gobolka iyo dagaalbeeleedyo ka soo cusboonaaday deegaano ka tirsan gobolka hiiraan haddaba dhallinyaradu kaalin ma ka qaadan karaan xalka arrimaha gobolka ka jira waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu marti ah cabdidhuux faarax iyo cabdixakiin maxamuud xasan labaduba waxay ka mid yihiin dhallinyarada waxbaratay ee ku nool magaalada beledweyne cabdidhuux ayaa hadalka ku hormaraya waxaan aaminsanahay inay dhallinyarada wax weyn ay ka qaban karaan arrinta ka jirto gobolkan iyo gobollada kale ee soomaaliya intaba waa mahadsantahay cabdixakiin waxaan aaminsanahay dhallinyarada inayna waxba ka qaban karin waayo waxay ka geli karaan ma jirto haba yaraatee cabdidhuux waxaa tiri dhallinyarada waxbay ka qaban karaan waxa ay ka qaban karaan haddii aad noo sheegto xaaladan ka jirta gobolka
haddii aan faahfaahiyo dhalinyaradu waxay ka qaban karaan xaaladda ka jirta gobolka horta awalan waxa la adeegsanayo ama waxa isdilayo ama waxa macnaha dhan kasta loo adeegsanayo horta waa dhalinyarada dhalinyaro badan ama dhalinyarada guud ahaan aan dhihi karaa gobolka waa dhalinyaro waxbaratay waa dhalinyaro aqoon-yahaniin ah waa dhalinyaro wax fahamsan xilligii macnaha jaahiliyiinta oo dhallinyarada aysan waxba ogeyn aysan aqoon lahayn oo dhan walba loo adeegsan jiray waa laga soo baxay hadda marka doorkii dhallinyarada ayay taagan tahay dhallinyaradana waa waxbay barteen waxaan aaminsanahay marka in ay dhallinyarada waxbarashadooda iyo aqligooda iyo dhan kastaba ay wax uga qaban karaan arrintan cabdixakiin waxaa tiri dhallinyarada wax kama qaban karaan xaaladda ka jirta gobolka ani aragtaan ninka waxaan ugu duwanaha aragti ahaan dhallinyarada in wax taakule oo haystaan ma jiraan dhinac walba ma kala dhaho dhalinyaro aan taakalo haysanin oo wax qabanqaabaa ama barnaamijsa ama dhinac kasta aan heli karin suuragal maaha inay macnaha wax runtii ayaga xaggooda ah aanan taakulayn dhinac kasta markii la siiyo oo la fangaray waa suuragal in laakiin saacadda hadda la taagan yahay ilama aha anuu ma qabo fikir ahaan
fikirka cabdixakiin uu sheegay dhalinyaradu wuxuu dhahay wuxuu sheegay in wax taakulayn haysanin okay taakulayn maskaxdooda iyo aqoontoodabu ahbo hadday ka istaagaan mee qof midaysan oo banaanka istaagaan micnaha waxaa laysku dilayo ama hubka laysku dhiibayo ama laysku adeegsan waa dhallinyaradii hadday mowqif midaysan ka istaagaan dhallinyarada aqoontooda iyo macnaha aqligooda ayaaba ahba taakulayn iyo hanti u ahbo marka aniga waxaan aaminsanahay dhallinyarada door weyn ayay ka qaadan karaan macnaha inay wax ka qabtaan howlaha ka jira gobolka midda kale wixii macnaha dadka xorriyadda gaarsiiyey waddankan waxay ahayn dhallinyaro markaan tusaale usoo qaadano shan iyo toban dhallinyaraa ayay ahaayeen maanta shan iyo toban ka badan ayaa wadanka ku nool ama gobolkan ku nool marka waxaan aaminsanahay haddii dhallinyarada isqabanqaabiyo inkastoo lagu dheelay xorriyaddii iyo dadkaas waxay usoo dhinteen iyo dadaalkii ay soo bixiyeen inkastoo lagu dheelay haddana haddii u istaagaan maanta dhallinyarada inay wax weyn ka qaban karaan ayaa aaminsanahay wayna ka qaban karaan waxaana leeyahay u istaaga sida wax uga qaba lahaydeen xaaladaha ka jiro gobolkan cabdixakiin aniga waxaan ugu duwanaha aragti ahaan waxaan aaminsanaha dagaal hadduu dhaco in dhaqaalo iyo fan badan lagu bixiyo laakiin saa daraaddeed macni dhallinyarta markii dhaqaalahaasi waxaas haddii ayaga xaggooda lagu bixiyo inay wax ka qaban karaan oo saas macnaha ay wax suuragala u tahay oo macquula laakiin dhallinyaro aanan shaqo yani dowladda ay siinin oo dhinac kasta ah wax taakula aan helin naftoodaaba ayaga naftoodaaba dayaca maxay qabtaan in dagaalada loo adeegsado nololeyb u tahay inay galaan marka saa daraaddeed waxay ku yaali karaan haba yaraatee ma jirto
cabdidhuux
cabdixakiin wuxuu leeyahay dhalinyaradii macnaha wax ma hayso nolol ayay u tahay inay dagaalada ka qayb qaataan horta dagaaladan waa sax fan badan ayaa lagu bixiyaa wax wax ku bixiyaan dhalinyaro ma aha waa odayaal iyo siyaasiyiin dana guuniya wadato marka haddii dhalinyarada ay fikiraan ay fiiriyaan waxa dhibana waa ayaga waxa laisku adeegsanaya waa ayaga hadday mowqif midaysan ka qaataan waa macnaha waxaan aaminsanahay inay wax ka qaban karaan waxaana leeyahay mowqif midaysan ka qaata waxa laisku kiindilaya waa idinka waxa lacagta laisku kiindhiibayo waxa qarashka lagu bixinayo waxa hubka iyo rasaasta laisku kiindhiibayo waa idinka waxa dhimana waa dhalinyaro oday ma aha siyaasina ma aha ma fahamte
haye cabdixakiin
gobolka waxaa ka jirta xaalad siyaasadeed oo aada u adag saa daraaddeed xagga dhaqaalihii dhinac kasta waxaa haysta dadka siyaasiyiinta oo xagga gobolka ah dhalinyartii waxay qarka u saaran tahay ama xaggooda ay tahay in dagaalo loo adeegsado xaaladda hadda jirto suuragal ma ahan haddaan laakiin ay helaan oo taakulo helaan oo dhinac kasta ah waa suuragal laakiin haddii dadkii gacanta ugu jiraan dadkii siyaasiyiinta ahaa oo dhinac walba ah marka saa daraaddeed ma suuragalayso waxayna ku suuragali karin ma haystaan xoog dhinac kasta iyo xag dhaqaalo qofka dhaqaalo markuu haysto ninka dhalinyaro uu yahay waa macquul waa suuragal laakiin hadda ma dhici karto haye cabdidhuux cabdixakiin wuxuu sheegay dhalinyarada inaysan wax dhaqaala aysan haysanin horta gobolkan wax isku haysto hadda xilligan la taagaya dhalinyaro ma ahan gudoomiyihii hore iyo gudoomiyaha cusub ilaa iyo wasiirada ilaa iyo madaxweynaha hirshabelle inta ka dhexeyso waa rag odayaal ah marka haddii dhalinyarada loo dhiibo howshan ama maamulka ha noqoto ama macnaha ha noqoto talada gobolka waxaan aaminsanahay inay dhalinyarada mowqif weyn waxweyn ka qaban karaan tusaale inay wax ka qaban karaan inay horumar gaarsiin karaan in macnaha marka kooda oo macnaha oo dagaalada iyo wax loo adeegsana wacyigelin badan ay ku samayn karaan inay kasoo macnaha dhanka xun ka soo jeedin karaan ay dhanka wanaagsan usoo jeedinaan haddii marka talada loo dhiibay dhalinyarada waxaan aaminsanaha inta kalena inay raaci karto dhalinyarada oo wanaag lagu wada raaci karo cabdixakiin waxa uu leeyahay cabdidhuux dhalinyarada maadaama dhibaato ay ku jiraan ayagaa iska saari karo ayagoo ku fikiraya dhibka haaya adiga waxaa tiri dhalinyaradu wax ma qaban karaan
aniga waxaan aaminsanahay dhinac kasta markii laga fiiriyo ama xaal si kasta ay tahay waxaana suuragali karin dhalinyarta saacadda hadda la taagan yahay inayna u furnaan karin qaab ama jiwa ay wax ku qabtaan dhalinyarada haddii ay wax qaban karaan waxaan aaminsanahay yacni magafa ma qabsan lahayn oo inay taariibaan ay wadamakaas u baxaan ma suurageli lahayn wadanka wax ka qabsan lahayn waxaa kalifaya qaarkood waxaa laga dhigtaa askar qaarkood dhinac kastaa loo isticmaala sidaa daraaddeed waxaa meesha ka dareemi karnaa in baahi badan ay jirta dhalinyarta ay qabaan haye cabdidhuux horta waa sax inay dhalinyarada tahriibto inay magafo u gacan galaan inay badda ku dhammaanayaan waa mid jirta taas waa lawada ogyahay laakiin micnaha dhalinyarada maanta haddii ayaga wax walba loo gacangeliyo loo dhiibay xorriyadda haddii loo dhiiba macnaha maamulka in macnaha dhalinyarada tahriibteen badna ku dhaadeen magafana u qabsadeen gobolkana iyo wadankana wax ka qaban lahaayeen marka laakiin waxaa hortaagan rag siyaasiyiina oo danaan qaasa wato ayaa hortaagan marka aniga waxaan aaminsanahay raggaas oo siyaasiyiinta danaha qaaska wato haddii dhalinyarada la hordhaafiyo maamulka dhalinyarada loo dhiibo hogaanka gobolka ama wadanka dhalinyarada laga dhigo inuu macnaha wadanka horumar gaari lahay waa ognahay horey saan idinku sheegayba shan iyo toban nin oo dhalinyaro ah ayaa gaarsiisay wadankan xurriye mafahat maanta gumaysi ma wadanka ma haysto laakiin maamul xumo iyo dhibaato kalea jirto waxaan aaminsanahay dhalinyarada hadday isku tagto fikirkooda aqligooda maskaxdooda ay mideeyaan inay macnaha ka saari karaan xaaladaas wadanka ayaa aaminsanaha
haye cabdixakiin ugu dambeyn haba yaraatee wax ay qaban karaan oo dhinac kasta ah fan ma haystaan cid ka fikirtaa ma jirto cid dhaqaalo siisaa ma jirto cid macnaha daryeel yacni dhinac kasta ay ka helaan ma jirto dhalinyaradii hore xilligii hore iyo kuwa hadda dhalinyarada hadda jirto farqiyaa u dhexeeya aada weyn waayo dhalinyarada hore waxaa macquula xilli degan oo siyaasadda yacni aanan saas loo fahamsanayn inay jirtay laakiin saacadda hadda la taagan yahay dhalinyarta jirto siyaasadda macnaha qof walba laga yaaba inuu fahansan yahay oo aada ula socdo oo dhinac kasta ah marka saa daraaddeed aniga ma qabo dhalinyartan hadda yacni jirto in wax lagu eedo ama eed la saaro haba yaraatee ma jirto ilaa laga helo dhalinyaro oo yacni fan haysato oo macquula oo siyaasad yacni dhinac kasta ku socota ah awood leh ilaa laga helo suuragal maa inta kas aniga waxaan qabaa ina kasoo horjeeda barnaamijkaas
guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahaan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsaned xuseen xasan dhaqane ayaana dooda gaaban soo jeedinaya haatuna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wargeysyada
kusoo dhowaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdi weli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah axmed cali sheekh aan ku bilaabo axmed oo wargeyska minnesota bost ee ka soo baxaa magaalada minneabolis ayaa qoray warbixin uu kaga hadlay nin horay ugu noolaa magaaladaas oo adeegyo casri ah ku soo kordhiyey maamulka puntland ee soomaaliya wargeyska ayaa ku bilaabay yaasiin jaamac oo sannadkii labadii kun inta badan marka uu waqti helo la qaadan jiray asxaabtiisa oo ay ku kulmi jireen starbakiska waxa uu ka fikiri jiray in uu wax u qabto soomaaliya gaar ahaana dowlad goboleedka puntland wargeyska ayaa waxa uu leeyahay yaasiin intii uu joogay maraykanka waxa uu ka shaqaynaya caafimaadka waxaana uu go-aansaday in uu dib ugu laabto puntland oo xasilooni ay ka jirtay sannaddii laba kun toddobadii ayuu yaasiin jaamac u safray garoowe oo siddeed kun oo kilomitir u jirta magaalada minneabolis waxa uu bilaabay in uu sameeyo hannaan elektronig ah oo ka caawin kara dowladda daabacadda kaarka aqoonsiga waxa uu aas-aasay b i i teg oo iminka shaqooyinkeedu ay ballaarteen waxyaabaha ay qabato waxaa ka mid ah ruqsadaha baabuurta iyo shahaadooyinka dhalashada wargeysku waxa uu leeyahay jaamac ayaa waxa uu sheegay in ay ka go-an tahay inuu kor u qaado adeegyada ay bulshadu u baahan yihiin islamarkaana uu tusaale lagu dayan karo u noqdo qurba joogta si uu u tuso in dib loo soo noqon karo islamarkaana aqoonta iyo khibradda ay dadka ula wadaagi lahaayeen wargeysku waxa uu leeyahay kuma koobna puntland oo keliya dadka dib ugu soo laabta soomaaliya oo waxaa jira dad fara badan oo guud ahaan soomaaliya ku laabtay islamarkaana abuuray sharikado kuwaas oo xataa qaarkood qayb ka ah dowladda iyo hay-adaha kale ee sida gaarka loo leeyahay
wargeysku waxa uu leeyahay in kasta oo aan si rasmi ah loo ogeen tirada dhabta ah ee ku soo laabtay puntland ayaa haddana ilo aan la hubin waxa ay sheegeen in qiyaasii saddex kun ilaa shan kun oo qof ay ku soo laabteen puntland in badan oo ka mid ah waxa ay qayb ka yihiin dowladda puntland iyo shirkadaha kale ee gaarka loo leeyahay aan u gudubno axmedow wargeyska new york times oo isna warbixin uu qoray cinwaan uga dhigay rajadooda waxay ahayd in yurub ay soo gaaraan ka hor intii aan la xasuuqin wargeyska waxa uu qoray in qaxooti iyo magangelyo doon lagu hayo xarumo kala duwan oo dalkaasi dhibaatooyin iyo tacadiyo ay ka jiraan guud ahaan gaar ahaanna marka laga hadlayo gudaha dalka liibiya ayaa wargeysku waxa uu qoray in dad fara badani ay ku dhinteen gantaal ay soo rideen mucaaradka dalkaas wargeyska oo sii sharxaya ayaa qoray in ugu yaraan afartan iyo afar magangelyo doon ah la dilay in ka badan boqol iyo soddon kalena la dhaawacay kadib markii gantaal uu ku habsaday xarun ay magafayaashu ku haysteen qaxootiga oo ku taala tajuura oo toban maal dhanka bariga kaga beegan magaalada triboli ee caasimadda liibiya wargeysku waxa uu leeyahay boqolaal isugu jira rag dumar iyo carruur oo badankood ka yimid dalalka afrika ayaa ku go-doonsan xarumo gaar ah oo qarsoon oo lagu hayo qaxootigan qaarkoodna sannado ayay ku jiraan goobahaasi dagaalka sokeeye ee dalka liibiya ayaa waxa uu u muuqdaa xilligan in uu sii xoogeysanayo waxaana uu bilowday horaantii bishii abriil kadib markii jenaraal khaliifa xifdaar hogaamiyaha maleeshiyaadka ku sugan bariga dalkaasi uu sheegay inuu amar ku bixiyey in maleeshiyaadkiisu ay ku siqaan magaalada caasimadda ee triboli halkaas oo saldhig u ah dowladda adduunku uu aqoonsan yahay ee ra-iisul wasaare uu ka yahay fayis al saraaj sannadkii aynu soo dhaafnay shan iyo toban kun oo qof oo la qabtay xilli ay doonayeen in ay doomo raacaan ayaa ka mid a dadka lagu hayo xarumaha ilaa iyo haddana ma jirto maxkamad la soo taagay bishii may sannadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka oo keliya ayaa kun iyo laba boqol iyo afar iyo labaatan muhaajiriin ah waxa ay mar kale dib ugu noqonayaan xarumaha lagu hayo qaramada midoobay ayaa duqaynta lagu xasuuqay qaxootigaasi ku sheegtay inuu ahaa dembi dagaal ugu dambeynna wargeeska the eboch times ee ka soo baxa new york ayaa qoray sheeko naxdin leh waa nin ku sigtay in la aaso isaga oo nool maxamed furqaan oo labaatan jir ah oo u dhashay dalka indiya ayaa cusbital loo qaaday kadib markii uu shil gaari ku dhaawacmay koo iyo labaatankii juun waxaana loo qaaday cusbital si loo daweeyo hase yeeshee maalmo un kadib ayaa koodii julaay waxaa dhakhtarkii daweynaya uu sheegay inuu dhintay dhacdadan ayaa axmedow waxa ay ka dhacday magaalada luknow oo ah magaalo weyn oo ku taalla waqooyiga dalka indiya qoyskiisa ayaa bilaabay in ay aaskiisa u diyaargaroobaan waxaana maxamed furqaan lagu qaaday baabuurta gurmadka si ehelkiisa loogu wareejiyo si kastaba ha ahaatee waxaa dhammaan dadkiisu ay isu diyaarinayeen tacsidii loo dhigi lahaa aaska kadib nasiib wanaag walaalkiis maxamed cirfaan ayaa dareemay in maxamed furqaan oo naxashka lagu sido uu dhaqdhaqaaq ka dareemay waxa uu u sheegay telefishinka n d t v in ay tahay xaalad fajac ku noqotay reerka oo isku diyaarinaya aaska kadib waxaa loola cararay cusbitaalka raam manohar lohia oo dhakhaatiirtu ay ogaadeen inuu nool yahay waxaana la dhigay qaybta deg dega ah wiilka walaalkiisa ayaa warbaahinta u sheegay in cusbitaalka hore ay siiyeen lacag ku dhow boqol dollar kadibna ay lacag la-aan ku dhacday markii ay dhakhtarka u sheegeen in lacag la-aan ee haysanah uu ku dhawaaqay in uu dhintay furqaan dhakhaatiirta xilligan daweynaya maxamed furqaan ayaa wargeysku waxa uu leeyahay waxa ay sheegeen in xaaladiisu ay halis tahay hase yeeshee wax dhaawaca aysan maskaxda ka soo gaarin mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka indiya gaar ahaana magaalada luknow ayaa sheegay inay baarayaan dhacdadan intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah axmed cali sheekh oo ku sugan washington iyo anigoo ah ridwaan xaaji oo london ku sugan inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo
intaasi aan ku dhaafno barnaamijka wargeysyada halka aad kala socoteenna waa idaacadda fiidnimo haatanna aan ku nasanno heesta laamaloodshi iyo fanaanada khatro daahir cige
laamalooshaha heestaas waxaa ku luqaynaysay khadra daahir ciga idaacaddeenna waa naga intaas nuur xasan nuur bukaari anigoo ibraahim xasan abdure iyo jimi faari ah waxaan idin leenahay nabadgelyo